habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa fiidnimo salaasaha bisha january waa sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha kaakaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a tirada dadka u dhimanaya fayraska dilaaga ah ee coronavirus ee shiinaha oo kordhay wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa boqol kor u dhaaftay inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunankani saameeyeyna ee ilaa saddex kun oo kays ay marayso oo ma garanaysa jayno oo dhan ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab oo ay dhabarka u jeediyeen dhallinyaradii reer minnesota ee hore ugu biiray waxay u maadeen rag oo dhiigga muslimka fududaysanaya oo ku dhahaya laba turti baa rabnaa inaan dilno boqol iyo konton muslin oo shacabka soomaaliyeed qarxinaya
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
qareennada difaacaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maantaoo salaaso ah ay soo gebagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhegaysanaya xubnaha golaha senadka oo iyagu xeer beegti ka ah sharciyaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyey xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwadda in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo ay isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareennadu macadda ilaaya iminka in la ogolaan doono dhegeysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay
madaxweynaha shiinaha shin jinping ayaa wacad ku maray in dalkiisa uu ka adkaan doono xanuunka baas ee coronavirus oo dilay boqol iyo lix qof ayna la jiifaan kumanaan kun oo kale dalka shiinaha isagoo dunida meelo kala duwanna kusii fiday madaxweynaha shiinaha ayaa hadalkan ka sheegay talaadada maanta isagoo kulan la lahaa dor tedros gabriyesus oo ah madaxa hay-adda w h o waxaana uu ballanqaad markaasi ku sameeyey in xanuunkan laga adkaan doono mas-uuliyiinta caafimaadka ee shiinaha ayaa ku dhawaaqay shan iyo labaatan dhimasho ah maanta oo talaado ah taasoo ah dhimashadii ugu horreysay ee caasimada dalka shiinaha laga soo wariyo ilaa iyo hadda dadka xanuunkan uu soo ritay waxay gaarayaan afar kun iyo shan boqol oo qof mas-uuliyiinta shiinaha ayaa ku soo rogay magaalada ku taalo bartamaha shiinaha ee wuhan karantiin waxaana dadka laga mamnuucay in ay safraan oo ay magaalada ka soo baxaan amaba ay magaalada galaan jabaan iyo maraykanka ayaa ka mida wadamada ka fakaraya inay muwaadiniintooda kasoo daadgureeyaan wuhan jarmalka iyo sirilanka ayaa sidoo kale soo wariyey kaysaskii ama tiradii ugu horeysay ee xanuunkan waxaana horey looga helay wadamada australia canada france hong kong jaban malaysia nepal burtuqal singapore south korea taiwan thailand iyo maraykanka iyo weliba dalal kale oo lagu tuhunsan yahay xanuunkaasi inuu gaaray
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa in maanta uu shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka israa'iil iyo falastiin munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cad ayaa astaan u ah xaaladda xidhiirka saddexda dhinac iyada oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo kasoo dhinac muuqan doono madaxweyne trump halka hogaamiyaha falastiin ay sheegeen in aan la casuumin ka hor intaan qorshahan la shaacin madaxweyne trump waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil netanyahu waxaana uu ku gacan sayday walaaca falastiiniyiinta oo iyagu diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan israa'iil netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudaha israa'iil trump ayaa hore qorshahan ugu magacdiray heshiiska qarniga
duuliyihii diyaaraddii kuwa qumaatiga u kaca ahayd ee uu ku geeriyooday ciyaaryahankii kubadda kolayga caanka ku ahaa kobi bryan ayaa la sheegay inuu hoos u soo degay si uu uga gudbo daruuro hareeyey kadibna waxa uu ku dhacay buur qarkeed sida ay sheegayaan baarayaasha heer federaal ee shilkan la socda jennifer homond oo ka tirsan hay-adda n t s b ee ammaanka gaadiidka waxay sheegtay in duuliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshiyo gaar ah oo ku aadan inuu ku duuli karo xilliga ceryaamada xuni ay jirto homire ayaa sheegtay in qalabka hawada la socda ee diyaaradda ay muujiyeen inay diyaaraddu isku dayday in ay saro u kacdo dhowr boqol oo mitir ka hor inta aysan u jalleecsan dhinaca bidixda kuna dhicin buur ku taalla waqooyiga los angeles bryan iyo gabadhiisa oo saddex iyo toban jir ahayd giana ayaa ka mid ahaa sagaal qof oo ku dhintay shirkaasi diyaaradeed waxaana geeridiisa ay argagax ku noqotay dunida gaar ahaana bahda isboortiga
halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka u dambeeyey ee ka imanaya dalka shiinaha ayaa sheegaya inay korodhay tirada dadka uu dilay xanuunka ka dilaacay dalkaasi ee coronavirus haddaba si aan faahfaahinta warkan u helo ayaa waxaan waraysi la yeeshay ridwaan maxamed nuur oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada wuhan oo ah halka uu cudurku ka bilaabmay kuna xoog badan yahay wallahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan nin inkastoo aan war xaqiiqa oo magaranaysaan ilaa iyo weli la hubin laakiinse wararku waxay sheegayaan dhimashadu inay hadda ilaa boqol kor u dhaaftay inta kaysaska ma garanaysa uu xanuunankani saameeyeyna ee ilaa saddex kun oo case ay marayso oo ma garanaysa china oo dhan ah marka tiradu intaas ayay maraysa hadda wararkii ugu dambeeyey oo maanta soo baxay wararku waxaa kaloo sheegayaan in magaalada gebi ahaanba la xidhay arrintaasi sidee idiin saamaysay arrintaa way jirtaa magaalada waa gebi ahaanba waa la xiray transportationkeedii isu socodka magaaladu aad iyo aad buu ba ba baa loo xanibay arrintaas aad iyo aad bay noo saameysay dhammaan dadka wuhan degan oo ku nool sababtoo ah ma jiro wax isu socod ah oo haba yaraatee uu qofna qof ama qofba qof u gudbi karo so sidaa daraaddeed waxaan nahay dad ma garanaysaa guryahoodii ku jira oo guryaha ayaanu ku jirnaa marka halkaa ayaanu hadda ku sugan nahay oo qofna gurigiis kama bixi karo oo gurigaaga uun baa ku jiri kartaa muddo intee laeg baad hadda kusoo jirteen guryaha ilaase goorma la filaya inaad kusii jirtaan wallahi ma jirto wakti cayiman oo ma garanaysaa aan de magaaladu ay sii xirnaan doonto laakiin ilaa hadda waxaan ku jirnay ilaa bisha labaatan iyo saddexdeedii in asbuuca hadda guryaha waa kuso guryahan ku jirnay oo magaalada dhanna waa xirnayday intaan waxaani dhicin ka hor ayaanu ma garanaysaa qof walba adeegiisii uu soo iibsaday oo aanu guryaha soo dhiganay intaan ma garanaysaa waxyaabihii aanu u baahnayn waxaad ii sheegtay inaad arday tahay marka adiga iyo ardayda kula mid a arrintan sidee idiin saamaysay waxbarashadiina walaal waxbarashadii wallahi horta waa la joojiyey oo dib u dhac baa ku yimi ilaa iyo haddana ma garanayno wakti waxbarashadii ay noosii nalo dib naloo ku furi doono arrintan aad iyo aad bay noo saameysay guud ahaan dadyoga ku nool magaalada gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo ku nool halkan oo u badan dad arday ah wayna saameysay haddii la dhaho dhankii waxbarashada haddii la dhaho dhan cunto iyo cabsi aanu ka cabsi qabno ma garanaysaa in cudurkan uu saameyn noo geysto walow aysan jirin qof soomaaliya oo hadda cudurkani uu ku dhacay ummadda soomaaliyeed oo halka ku noola adiga waa hadda oo magaaladeeda joogta oo dhibkan aan qabno dhibkaan qabo iyo nala qabta waxa weeyaan ilaa adiga soddon soddon iyo afar qof baan nahay wararka ka imanaya dalka shiin waxay sheegayaan inay dowladdu isku dayeysa inay dhisto isbitaallo cusub oo arrintan lagula tacaalayo maxaad faahfaahin naga siin kartaa way jaan dowladdu waxa ay dhisaysaa oo ay hadda ku guda jirtaa dhismaha cisbitaal cusub oo weyn halkaas oo lagu xerayn doono ama lagu xakameyn doono dadyowga cudurkani uu saameeyey
kaasi waxau ahaa ridwaan maxamed nuur oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta dalka shiinaha gaar ahaan magaalada wuhan wuxuuna khadka telefoonka igu warrameeyey isagoo halkaasi ku sugan goordhaweyd
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay maanta in saaka uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga ee jubbaland taliya ku-xigeenka booliiska sakiya xuseen ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay ku raajoogaan cabdirashiid janan oo markaasi isagu lasoo qabtay bishii agost kow iyo soddonkeedii sanadkii aynu soo dhaafnay waxaana dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dembiyo culus cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray kow iyo soddonkii bishii agost ee sanadkii tegay ayaa laga soo qabtay garoonka aadan cabdulle wasiirka amniga jubbaland dowladda soomaaliya ayaa wasiirka soo horta kuna eedeysay in loo haysto dacwado xarigga wasiirka waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in wasiirku gala fandimbiyeedyo waaweyn gacanta dowladda ayuu ku jira tan iyo markaasi waxaana gacanta ku haya ciidamada amniga dowladda soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay horgeyn doonto cadaaladda si wax looga weydiiyo dimbiyada loo haysto wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan xarigga wasiirka waxaa horu cambaareeyey maamulka jubbaland oo wasiir ka ahaa sidoo kalena waxaa kasoo horjeesta xarigga wasiirka maamulka puntland sidoo kale labada maamul ayaa si wada jira usoo saara war-saxaafada ku dalbanayeen in la sii daayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan oo dowladda soomaaliya u xirnaa balse warar kala duwan ee heshay idaacadda v o aada ayaa sheegaya in wasiirka amniga dhowaan laga soo saara xabsiga uu ku jiray laguna hayo guri ku dhow xarunta eedda nabadsugidda qaranka ay ku leedahay muqdisho maanta ayay dowladda soomaaliya si rasmi u xaqiijisay in wasiir janan uu ka baxsaday gacanta dowladda qoraal ay soo dhigtay boggeeda twitter-ka ayay ku sheegtay tali ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya in gacanta dowladda uusan ku jirin wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid xasan janan oo dowladda muddo dheer u xirnaa sidoo kale xoogay heshay idaacadda v o aada ayaa u xaqiijiyey in maalmihii lasoo dhaafay socdeen dadaallo lagu doonaya in lagu sii daayo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan dadaaladan waxaa waday saraakiisha maamulka gobolka gedo oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula qaata muqdisho madaxda dowladda soomaaliya saraakiisha gobolka geda ayaa maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula lahaa dowladda soomaaliya magaalada muqdisho waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka gedo iyadooy wehliyeen saraakiil sarsaro ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya dowladda soomaaliya weli si faahfaahsan kagama hadlin qaabkuu ku baxsada wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan balse waxaan la xiriirna taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliya janaal sakiye si aan wax kaga weydiina arrintan balse kama jawaabin taleefanada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkan dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galka baadhista waxaana inala socodsiinaya haarun macruuf
waxay ka dhuunteen waalidkood waxay ka carareen iskuulladoodii waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabad galaan dalkan maraykanka dhallinyarada ka tegta maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka minnesoota ee ku biira ururka al-shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay labaatan ilaa soddon waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan maraykanka sannadihii labada kun iyo toddobada labada kun iyo siddeedda iyo labada kun iyo sagaalka in ka badan toban sanno kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii cararayeen galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka minnesoota oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya labadan xubnood waxayse soo dhiibeen bishii sebteembar labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda soomaaliya hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka war helay kasoo bixitaankooda ururka al-shabaab waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka al-shabaab ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka al-shabaab mid ka mida labadaasi dhallinyarada ah waa axmed cali cumar oo mas-uuliyiinta maraykanku sheegeen inuu ku biira ururka al-shabaab bishii disembar labada kun iyo toddobada axmed ma aha muwaadin maraykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho bishii nofembar labada kun iyo sagaalka waxa uu ka mid ahaa shan dhallinyaro ah oo ka tegtay gobolka minnesota kuwaasi oo xeerbeegti maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficillo argagixiso ah waxaa lagu eedeeyey jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah axmed cali cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tegeen soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen al-shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka dadka la iska dilayo dadka la tagfiirinayo dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn iyo hantida dadka oo la iska boobayo sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelannay waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay ogaadeen inuu ka soo hor jeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan waxayna maleegayeen ayuu yidhi inay xiraan waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno oo sida maskaxdooda loo beddelay oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta ayuu igu yidhi axmed cali cumar waxaa kale oo aan la hadlay cabdulqaadir cali cabdi oo markii uu ku biiray ururka al-shabaab bishii noofembar labada kun iyo sideeddii ahaa toddobiyo toban sanno jir bishii ogost labada kun iyo tobanka waxa uu ka mid ahaa shan dhallinyaradii ka tegtay minnesooto oo xeerbeegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay cabdulqaadir cali cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka al-shabaab waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka al-shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee al-shabaab ay ahaayeen kuwa ku kalifay inay soo goostaan kama tegi kartid kumana dhex noolaan kartid ayuu igu yidhi cabdulqaadir cali cabdi soo goosashada axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada minneabolis ee xilligan ku sugan magaalada muqdisho iyadoo kan saddexaadna uu yahay maxamed cabdulaahi miski oo isna ka soo goostay urka al-shabaab bishii disembar labada kun iyo shan iyo tobanka galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka al-shabaab oo uu ka mid yahay cumar maxamed abo ayaan oo haatan ku sugan dalka sweden nimankan waxay ka soo horjeedeen al-shabaabka muddo dheer ayay ka soo horjeedeen sababahay ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii burhaan xasan iyo iyo sidii lagula dhaqmay waxaan rabay inaad noo xaqiijiso hadda waad la hadashay axmed cali cumar iyo cabdiqaadir cali cabdi labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid minnesota kana soo goosta shabaab haddana muqdisho ku sugan intaas waad noo xaqiijin kartaa waan ku xaqiiji karaa intaas aqoonna waad uleedahay aqoon fiicanna waa u leehay raggaas ee kasoo goosta aqoon fiican baan u leehay rag waxa waaye ee kasoo horjeeday hogaankii al-shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen markii aan kasoo tegaya labada kun iyo saddex iyo tobankii aan kasoo cararaya raggaasi maxay aan kasoo baxsaday al-shabaab waqtiyadaas kahor xataa waan la hadlay dood xataa wana soo dhex martay waxayna ugu weynaa ay meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo ka bacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliye ayay ka baqayeen sidaas awgeed waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaa iska joog
axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxay ii sheegeen in ugu yaraan toddoba ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka al-shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan waxaa xubnaha ku jira xabsiyada al-shabaab ay ku magacaabeen khaalid maxamuud abshir oo loo yaqaano cabdalla khanaas cabdulaahi axmed faarax oo loo yaqaano cadaaki ama xayaakallah farxaan ciise oo loo yaqaano idris dulkifle mustafa cali salaad oo loo yaqaano zubayr cabdisalaan xuseen cali oo ku magac dheer uxud iyo cabdifataax yare iyo nuur yare cumar maxamed abu ayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka al-shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xiriiray dhulka ay al-shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan
runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa labada kun iyo lixdii labada kun iyo todobadii soomaaliya dhex joogay ilaa labadii kun iyo sideeddii dadkii imaaday oo muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd wadamada yurub america iyo afrikadaba oo mar kasta iweydiiya siday aan aniga ugu suurta gashay inaan soo baxo oo kabacdina dalkii aan ka imaada horey ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin oo swedenna sidii aan u ceeshi jiray ee ugu noolaa ugu noolaado oo ayna dowladda sweden ayna dhibaateen dowladda soomaaliya ayna dhibaateen dad badan baa waxaa dhahay sidee bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga ma laga yaabaa inay anigana sidaas oo kale suurto gal noo ahaato aniguna waxaa jawaab uma hayn la-anna wa kuma arkin dowladda xaggeeda wax brograam ay u dejisay raggaasi oo ajaanibta ah ee ka imaanaya yurub iyo afrikadaba iyo carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo raggaasi dib ugu celin lahayn ayakoo nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahay barnaamij nuucaas ayaa jire sidaa sidaa sidaa sameeya ee meeshaas kala xidhiidha laakiinse anigu mar haddaan barnaamijkaasi aan waaye wax jawaab maan ka siin ilaa hadda su-aasha la isweydiin kara waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii markii hore sida aad sheegtay yurub iyo maraykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyagaa soo ordaya maxay tahay sababtu laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidai ay xarakada ee noqotay ayaa kaasii kala dheeri noqotay ayaka waxay umad u maleeyeen in shareecadii islaamka dib loo soo celinayo oo sidii dowladdii maxay hore oo cumar bin khadaaf raallah canhu camal la soo celin doona ayay umalaynayeen waxay u maadeen rag oo oo dhiigga muslimka fududaysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baa rabnaa inaan dilno boqol iyo konton muslim oo shacabka soomaaliyeed qarxinaya oo intaasoo boqolaal qofood muslimiin dhiigooda iska daadinaya ayagoo dhahaya waxaan beegsanaynaa laba qofood laba ruux ayaan beegsanaya labada ruuxba u imaadeen dalka inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisayaan degadahooda dhisaayaan waxay arkeen marka ina wixii ay ay waxaan ay jihaad ahayn waxaan wax kale ee tahay shaqo kala jirto marka dadka badankiisa aqli bay leeyihiin ragga muddada dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan la'yin mooyana waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan ka soo goostay ururka al-shabaab waxay sidoo kale markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay minnesota oo horaantii bishii juun labada kun iyo sagaalka lagu dilay magaalada muqdisho burhaan ibraahim xasan waxa uu soomaaliya tegey bishii nofembar labada kun iyo sideedda waxa uu xilligaasi isna ahaa toddoba iyo toban sano jir waxaa xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay dileen toddoba bilood uun kadib markii uu joogay soomaaliya xilligaasi waxaa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado al-shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tegay ururka al-shabaab waxay ii sheegeen in burhaan ibraahim xasan uu jiranaa islamarkaana uu muddo ku taamayey inuu ka soo tago dhulka ay al-shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd sagaalkii bishii juun labada kun iyo sagaalka goor maqrib ah xaafadda gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo yuusuf ciise kaba ku tukade waxay xubnahani ii sheegeen in qofka dilay burhaan ibraahim xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madax ah islamarkaana uu amnigiisa halis geliyey waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaasi ku dareen inaysan ka warqabin wax diyo ah oo la siiyey ehelkii burhaan ibraahim xasan haddaba waxaan arrintan kala xiriiray ehelka burhaan ibraahim xasan oo ku sugan magaalada minneabolis cabdirasaaq biixi waxa uu abti u yahay burhaan ibraahim xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu u dhintay burhaan walaalow annaga wiilkayga waxaa lagu maqaalo ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayoo aan high schoolkii dhammayn oo toddoba iyo toban jir ah oo afgaaban oo dadkaan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shaksiyaad ah ay dileen markii ugu horreysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay minneabolis oo ka soo goostay ururka al-shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada al-shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mida ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in burhaan xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyaddana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
wallaahi horta walaalow markaad waari tahay sida walaashay ay yani ay xanuunkan u taabtay dhibkaan soo gaaray wiilkeedii ugu da'yaraa reerka oo ay jeclayd waad iska garan kartaa macluumaadka aan helaynin waa fara badan yahay shaksiyaad kala oo kala duwan baa la sheegayaa laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta marka waxaa kaloo ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday aan xabad aan maxkamad lasoo taagin aabihii oo kaba ku tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya wax diyaa may ka bixiyeen waxaa jira wadahadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalihiisa ay la xiriireen
wadahadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan reer kuraahu waa diideen waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharcigaas oo ah qasaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato marka kaasaa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin qasaastii ma dhicin ma dhicin sida lagu maqaala ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisa uu ka dambeeyey dilka sheekh yuusuf ciise kaba ku tukaday wax xiriira toosa isaga muu ka helay familiga ama qoysku qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool walaalahaas qaar ka mid a bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii u horeeyey xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyey maana maqal taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xaqdaran dhashay oo idinkuba ad og tihiin mag iyo waxaasi oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo cumar maxamed abu ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo burhaan ibraahim xasan ku sugnaa magaalada muqdisho kana tirsanaa urka al-shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka burhaan ibraahim xasan ay ka bixiyeen axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo al-shabaab hoggaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa burhaan xasan see u dhacday arrintu waxu waxay taxaa sida aan maqlay tawfiiq xaafad tawfiiqa yakshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd wuu soo socday xaafadiisa usoo socday in koba ku tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaa dhaho daa-uud baa loo yaqaana daa-uud baa la dhaho dhahay raggaa ka mid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu daa-uud la dhaho xabadda sidaasay kula dhufteen waxaa ninkaasi igu maqaal ah in uu kasoo horjeestay ma sidai al-shabaab wax wado sidaasna uu dhintay wa gartay wax al-shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa tallaabo oo laga qaaday wax tallaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diyana lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in al-shabaab ee raalli ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysay oo uuna ku dhiman shil iyo waxaas uuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay me meesha oo laskaaga shakiimeen meel ayaka ka talinayeen oy wada joogeen ahayd ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahan qof iska socdo xabad la iskaaga dhiftana shaki ma ahaa waa la qaban kara qofki waa la weydii kara marka markuu wareysta kabacdi uu dilay waa garta aabihii waa nin sare waa yuusuf ciise kaba ku tukaday muxuu ka yidhi isaga arrinta muxuu ka qabtay wax uu ka qabto male isaga waa loogu shareeyaa oo wax kama qaban karo oo meesha hogaanka sara waxaa haysto maxay ahayd abu zubeera haystay axmed ina godane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga uu asaga uu ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin al-shabaab u taalaceed kaba ku tukada keliya uma oli al-shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin al-shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxay ka dhigeen wax iska daabtay
haddaba in ka badan toban sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhallinyarada qurbaha ee ku biiraysa ururka al-shabaab ha ka tagaan waqooyiga ameerika ama dalalka yurube sidee ayay tallaabadii ay qaadeen ay u saamaysay bulshada soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba cabdiraxmaan mukhtaar waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada soomaalida ee gobolka minnesota islamarkaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhallinyaradii ka tegtay gobolka minnesota ee u safartay soomaaliya horta dhallinyaradaas labaiyo tobanka sano ka hor waxay arrin waxay ahayd aada u saameysay bulshada soomaaliyeed waxay keentay in siiro gaar ah loo yeesho bulshadii soomaaliyeed cabsi badan na way soo gashay waalidiintii soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen nolol wanaagsanna iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen deel shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan qaarkoodna dee siaad og tahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogtahay waxay ku sugan yihiin marka waxyaabaha waxay ahayd wax aada iyo aada loola yaabo oo ilaa hadda xitaa saameynteeda bulshada ee kasoo kaban la-da waa garta maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeya bulshada waxyaabaha sida gaarka u saameeyey maadaamaan dad muslima nahay soomaalina aan nahay dhalinyaradii baxayna ay soomaali yihiin fiiro gaaraa loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii soomaaliyeed iyo dhalinyaradii eraboodadii markii la safrayo masaajidadii xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta islaamka waddankan waxaa jira wax la dhaho islamophobia iyo muslim nacayb muslim nacaybkii iyo nacaybkii soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah maaragtay donald trump xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso waa qaxooti waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya cabsidaas heerkaas la eg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii soomaaliyeed
hadda ma waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale cashar bay ku qaadatay wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego haddaan anigu bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay waalidiinta soomaaliyeed haddaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaliga aan nahay saan kuu sheegay mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo lakaca u raadsanaya ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangiska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada soomaaliyeed qorba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoys keliya ma ahayd diinta iyo bulshada soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelihii aan ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidadii laftigooda xitaa khalkhal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu maxamed ama cabdullaahi ama ama cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safrayo xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira labiyi toban sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocay doontabaha ahaada
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad ula dhegeystaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e haatanna hargeysa waxaa maanta magaalada hargeysa aas qaran loogu sameeyey marxuum xaaji axmed yaasiin xaaji cabdulaahi abusite oo ka mid ahaa ganacsatadii ugu horreeyey ee reer somalilan ee ganacsiga la bilowday carabtii iyo ganacsatadii shisheeye ee xiriirka ganacsi la lahayd bulshada warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akule
allah u naxariistay marxuum axmed yaasiin xaaji cabdulaahi abusite oo ku geeriyooday magaalada hargeysa xalayn ayaa kasoo jeeda qoys caana oo laga yaqaana dhulka soomaalida kaasi oo si weyn ugugu lahaa ganacsiga cabdilaahi faarax cabdi oo ka mid ahaa raggii ay yaraantoodii isyaqaaneen marxuumka kuna wada jireen dugsiga hoose magaalada berbera ayaa iga waramay aqoontii uu lahaa marxuum axmed yaasiin xaaji cabdilaahi abusite inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun axmed yaasiin waxaan isbarana wakhti aada horreeya wakhti bilaawna iskuulka elementariga ah labiyo lixdankii baan berbera ugu tegey waxaanu ku wada jirnay elementariga berbera haddana waxaanu u gudubnay tajmiidka berbera waxaanu ka baxnay lix iyo lixdankii axmed yaasiin kalaas baanu ahayn ilaahay u naxariistee kalaaskii isaga ugu da yaraa isagiiyo nin la odhan jiray yaasiin shanaab ayaa ugu yaraa axmed yaasiin wuxuu ahaa qof noogu edo badan oo aad iyo aad loo qadariyo arday iyo macallimiin iyo cidda aragtaaba qof ilmi aadama oo ka akhlaaq wanaagsana ma jirin waxaa la yaalo wax isqabqabsiya amba xun axmed yaasiin laguma arki jirin intaan ordad ahayn axmed yaasiin wuxuu ka soo jeedaa caa'ilada aad iyo aad somalilan iyo soomaaliya looga yaqaano caa'ilad muxtarima waxaa dhalay xaaji cabdi absite ayaa dhalay berbere tujaartii u horreysay ee yagleeshay ee baayacmusulka ka waday ee dadkuu shaqayn jiray ee shaqaysan jiray ee diinta iyo dadnimada iyo baayacmusulkaba ku fiicnaa buu ka dhashay markii dambe wuu dhaxlay sifooyinka aabihii lahaa isaguna halkiibuu ka sii waday baayacmusulkoodii iyo hawlihii dalka iyo kii wax walba dhinac walba wuxuu ku ahaa feres buu ku ahaa cidda u horreysa u ahaa axmed yaasiin qof qaali ahaa waxaad ka garataa inta qof ee maanta iskugu timid hargeysa aaskiisa oo waxaad arkaysaa dad boqol jir ah amba sagaashan ku jira oo ul ku tukubaya oo la wado waxay ugu yimaadeen waxa weeye garasho ay u leeyihiin caa'iladda reer abusite iyo axmed yaasiin ilaahay baanu uga baryaynaa inuu inta noola u dembi dhaafo inta dhimatana u dembi dhaafo isagana jannada firdowso geliyo qabrigana u noolo marxuumka oo ka soo jeeday qoys caana oo ganacsiga soomaalida si weyn looga yaqaanay islamarkaana xidhiidh badan ku lahaa magaalooyinka muqdisho berbere iyo hargeysa ayaa waxaa iiga warramay injineer xuseen maxamuud shiciir maayarkii ugu muddada dheeraa magaalada hargeysa ayaa aqoon dheer u lahaa afartan sano ka hor marxuumka aqoon aad aad u dheer baanu isku lahayn runtii wuxuu ahaa addoon aad iyo aad u fiican naxariis badan ehludiina maxaa yeday dadka masaakiinta iyo u naxariista wuxuu ahaa nin dadka aad u dhegaysta oo haddig goor waxa xaqa uun ku hadla runtii markaa waxaan isbaranay ilaa dee toddobaataniyadii ilaa siddeetanadii ilaa iminka markaa wuxuu ahaa de markii hore instituutka hargeysu ka baxo injineer bu markii dambena family businesskii buu galay gabadhidiisii sawgahaa iyo gabadhidii ayay soo deji jireen iyo business baaxbisharkii kale iyo wixii o dhan buu waday wakaaladda ay lahaayeen marka intii dambena waxa weeye family businesskubuu ku jiray baaxbisharkii ay reerku familigu lahaayeen marka waa family aad aad iyo aad u maxayda qoto dheer oo maxayda kalgacal badan oo aan soomaaliya o dhan iminka markaad ragto meel kasta faamiliya waxaa la ydhaha family friendska dadka maintain gareeya bay ahayn familiga ree abstoo dhan
geesta kale waxay muddo saaxiib aada u dhow ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun marka ugu horeysaa ilaahi naxariista jannada ha ka waraabiyo xaaji axmed xaaji cabdulaahi abusite ilaahi naxariista jannada ha ka waraabiyo qabriga ha nuuro jannadii firdowsa ilaahay ha geeyo waxaan ka tacsiidinaya dhammaan qoyskii reer xaaji cabdulaahi abusite caruu iyo caruurtoodii iyo caruurta ay sii dhaleenba in ilaahay samariya imanqa siiyo cawl khayr qabana uu siiyo xaaji axmed marxuumkaas aniga muddo aad iyo aada u dheer baanu isnaqiinay macarif ahayn saaxiib ahayn markhaati waxaan ka ahay inuu addoon aada iyo aad u wanaagsan uu ahaa sidoodaba qoys sharaf labay yihiin aabahood xaaji abusita nin sharaf la ahaa allah u naxariisto qadarka ilaahayna dadkii uu ilaahay ka beeray xaaji abusitana dad sharaf loo aabahoodoo kalaabay ahaayeen axmed wuxuu ahaa qof aada iyo aada u wanaagsan qaar ka mida odayaasha reer hargeysa ee aqoonta durugsan oo lahaa qoyska reer abusite ayaa ii sheegay in abusite naanaystaasi ay kula baxeen wakaaladii ay shirkadda baabuurta samaysa ee isuusu u ahaayeen gaar ahaanna iyadoo marxuum xaaji cabdilaahi abusite uu watay ama la soo degay baabuurkii lixaad sidaasina loogu bixiyey marxuumka abusite khadar maxamed cakule v o e hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan roobab xoog leh oo ka da-ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka kadib markii wadooyinka ay dhiqoobeen kadib markii biyihii roobka ay galeen waxaa in ka badan laba jibaar sare u kacay qiimaha gaadiidka isaga kala goosha xeryaha qaxootiga ee ifo dhagaxley iyo xagardheer wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab roobabka ku xooganaa waqooyiga xeryaha ayaa saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka iskaga kala goosha xeryaha ifo dhagaxley iyo xagardheera waxaana aad loo kordhiyey qiimaha lagu raaco gaadiidka biyaalka ah ee ka shaqeeya gudaha xeryahaasi cabdifataax maxamed cusmaan ayaa v o eeda u sharxay saamaynta ay roobabka ku yeesheen isku socodka xeryaha iyo isbeddelka ku yimid lacagaha lagu raaco gaadiidkaasi waxaan aad ugu faraxsannahay roobka u da'ay laakiinse saas ay tahay maasha allah dhibka aan qabno waxaa ka mid dhagahaleyaan joognaa oo hagardheeraan usoo naawaxanan leeyahay afar boqoloo shilin haddii maanta roobka u da'an waxaa laga yaabaa beri inay shan boqol ay noqoto dhib aad iyo aad u weyn baba saas aan kaga qabnaa marka waxaan rabnaa in sidii haddii oo sidii haddaay haddii noqonin hataa sidii ay ay ay u sokayso oo dhow oo tabaroolahana uu macquul ay u tahay in gaariga karaacnaan jecelnahay marka waana ka waysannahay naawdangna hadda afar boqoloo shilin aanan leeyahay qofkii uu ka tagaa hagardheere waa tahay saakay haatan gaariga ayaa dhex fadhidaa oo safar baa tahay qorshahaagii iyo dhaqaalaha saaka aa wadatay transboorka imse u ahaa tresboska wallaahi ani hadda waxaan ku xisaabtamaya laba boqol iyo konton aa lagaa qaaday ileen marka hore laba boqol eed kontona ku darsama camal aan isdhahay xitaa hadda naftirkeeda gaariga markaan saaranayo labada boqol iyo konton markaan dhiibay waa lidhe boqol iyo konton aan kaasii dhimin hagardheeraan kasii dhiibaan dhehe boqol iyo konton kama hayo qaxootiga ayaa u badan bulsho dhaqaalahaan aad u hooseeyo misna aan awoodin bixinta lacagahaasi aadkuu kordhay ee lagu raaco gaadiidka biyaalka ah lacagaha gaariraaca ayaa ahaan jiray laba boqol oo shilin halka haatan ay gaareen afar boqol oo shilin oo u dhiganta afar doolar qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabaan qiimaha gaararaacaasi hadii kastoo aan dadku iska rafaasan yahay annaka dhagaxreey iyo hagardheer laba dhexdood shan boqol in la dhaho ama afar boqolna la dhaho ilaa tabarteeda ma awoodi karno laba boqol laba boqol baa kusoo talagalnay labadii boqol iyo konton aan kusoo talagalnay in haddana la dhaho shan boqol ma dhici karto biyahan roobkan allah subxaana wa tacaala mandarkan uu noo keenay maasha allah barwaaqa allah subxaana wa tacaala xaggiisa ka timid weeyaan laakiin gaariyaasha hadda aan raacno afar boqol ayaa laga raacaa oo bulshada maantana aad iyo aad dhib bay ka qabaan afartaas gaariyaash waxaan ku codsanaynaa oo bulshada daroowalyaasha inay bulshada ay u takfiifiyaan oo sida tabaroo ay u sameeyaan oo qaxooti waaye dadka maqa ma helaan nool maalmoodkoodaba xaaladooda ay ku sugan yihiin dhib ah marka in noo takfiifiyo sidaasaan jecleen allah subxaana wa tacaala ayaan ka codsanaynaa bulshadana gaar ahaan daroowalyaashaan ka codsanaynaa insha allah waddooyinka isku xiray xeryaha ayaa ah kuwo aad u burbursan mana jiro dayactir lagu sameeyey sannadii la soo dhaafay waxaana arrintan dhibaato badan ku qaba xilliyada ee roobabka da'aan gaadiidka isticmaala gudaha xeryahaasi oo ay qayb ka yihiin gaadiidka xamuulka ah ay adeegsadaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha degmada dhadhaab ugu dambayntiina qaxootiga ayaa dowladda kiina waxay ka codsadeen in dayactir iyo dibahobeen lagu sameeyo waddooyinka ku yaala gudaha xeryaha dhadhaab ugu dambayntiina qayba ka mid a darawallada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay maraan waddooyin qarda jeex ah iyo masaafo aad u dheer sidaasna uu uga baxo shidaal aad u fara badan isku socodka gaadiidka isku xira gudaha xeryaha ayaa muhiim u ah boqolaal ruux oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqyada ku yaalla xeryahaasi cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
halkaad guli dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdisandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xilli lagu guda jiro maalintii toddobaad ee dhegaysiga dacwad ku socota madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqayaa waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ama badda ultimate deal kaasoo trump uu sheegay inuu yahay heshiiska bariga dhexe ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin madaxweynaha ayaa heshiiskan ku dhawaaqaya isagoo ay la joogaan ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo hogaamiyaha mucaaradkee dalkaasi beni gans intaynan haddaba ka hadlin waxa laga yaabo in labada dhacda ay isku soo beegeen bal aynu hor taegna waxaa heshiiskan oo afka carabiga ku noqonaya safqatalqarni uu yahay waa kan cabdicasiis calas cartan oo arrimaha carabta aqoonole kuna sugan magaalada qaahira safqatulqarni sidaa unba magacaasa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama educator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay qodobada la sheeg sheegaya iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dibdhigay camaliyadii camaliyad salaam ama heshiiskii nabadda ee reer falastiin iyo yuhuudda la dibdhigoo dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yuhuudda adinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dawlad iyagoo daciif oo magacaho ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo labaatan boqolkiiba maraykanka inay ka timaado toban boqolkiina yurub ay ka timaado toddobaatankuna carabta khaliijka uu ka yimaado sidaynu soo xusnay waxaa maalintii toddobaad maraya dacwadda la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne trump waxaa kale oo jira in heshiiskan qarniga muddo laba sana ah hawshiisu ay soo socotay dhowr maroo horena la sheegay in xilli hadda ka horreeya lagu dhawaaqayo maxaa haddaba laga yaabaa inuu hadda ku soo beegay waa kan faysal dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota waxyaabo badan oo ay dad badani hadda falanqaynayaan waxaa laga yaabaa inayba ay dadku leeyihiin madaxweynuhu wuxuu rabaa arrintan inuu ku xagaldaaciyo ama uu arrintan uu kaga sii jeediyo warbaahinta arrinta ku socota ee in xilka laga qaado laakiin si kastaba aynu u eegno arrintan wuxuu madaxweynuhu ku doodayaa inay tahay arrin dan u ah dalka falastiin iyo dalka israa'iil labadaba laakiin waxaynu ognahay hogaanka sare ee dalka falastiin inay gebi ahaanba arrintan qaadaceen ayna ka codsadeen adduunka oo dhan inay arrintan kasoo horjeestaan arrintanina ay filayaan falastiiniyiintu inay tahay arrin lagu taageerayo dalka israa'iil oo keliya aan iyagu dantooda aysan ku jirin walwalka ugu badanna ay tahay in marinka gaza iyo iyo iyo bariga qudus iyo meelo badan oo dhulkii laga qabsaday qeybo ka mid a sanadkii lix lixdan iyo toddobadii in ay ka mid noqon doonaan dhiilkani ama arrintani ay ku wareejin doonto dalka israa'iil marka sida dad badani ay indhaindhaynayaan arrintani waa arrin aan la filaynin in wax badan oo cusub ay ku soo korin doonto arrintan murugsan ee bariga dhexe haddaynu dib ugu noqonno dacwaddii ka dhankahayd madaxweyne trump oo sida dadka siyaasadda u darasaa ay arkayeen in meeshii ugu wanaagsanayd ay madaxweynaha u marayso ayaa wargeyska the new york times waxa uu daabacay qaybo ka mida buug aan weli soo bixin oo uu qoray la taliyii hore amniga qaranka maraykanka ee madaxweyne trump john bolton haddaba muxuu buuggani ka hadlayaa waa kan jibriilow maxamed oo barakaha jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka runtii walaal waad mahadsan tahay buugga waxyaabaha ku qoran oo aadka usoo jiitay dareenka dadka gaar ahaan senatarada ayaa waxay tahay arrin ku saabsan wadahadal ay yeesheen madaxweyne trump iyo la taliyahaas oo ahayd in madaxweynuhu uu ceshaday kaalmo military oo la siin lahaa dowladda ukraine si baaritaan buu yiri loogu sameeyo joe biden oo u tartamaya madaxweyne iyo wiilkiisa hunter biden oo ka mid ahaa shirkad shidaal oo ka jirta dalka ukraine marka arrintaasa waxay keentay runtii in aad looga falceliyo oo awal halkii la filayay in eedaha madaxweynaha lagu soo oogayo iyo dacwadda ku socota si deg dega loo soo gabagabeeyo cod haddii la geliyay in markhaatiya loo baahan yahay in kale la filayay in la diido hadda waxaa soo baxaya in senataradii jamhuurigu ay kala furfuranayaan oo ay leeyihiin arrintan cusub ee soo baxday ee caddaynta ah oo ninka sidaa madaxweynaha ugu dhowey uu sheegay waa inaan ka salgaarno oo aan markhaatiyaal raadino waa arrin loo baahan yahay weye ayay ku doodayaan waan gartay marka waa ayo senataradaasi aragtidooda u bedelay waxyaabaha buuggan ku qoran dartii ilaa iyo waxaa la hadalhayaa afar senatar haddii afartaasi ay codeeyaan oo ay u codeeyaan in markhaatiya la helo waxay noqonaysaa koob iyo konton haddii dimuqraadiga o dhan ay u codeeyaan arrintaas sida la filayana sidaasay udhici lahayd waxaa ka mid a senataradaas mid romney oo laga soo doortay utah lisa mcowski waxaa ka mid ah susan collins waxaa ka mid ah alexander oo laga soo doorto tennessee afartaas senator ilaa hadda saasay sheegeen waxaa la leeyahay dabcan waxaa xataa laga yaabaa senataro kasii badan intaa inay u codeeyaan in loo yeero markhaatiyaal oo senataro kale oon intaas ahayn ayaa waxay sheegeen in markhaatiya haddii loo yeerayo markhaatiya dimuqraadiyana loo yeeri doono oo biden wiilkiisa iyo dad lamid ah lagu khasbi doono inay hadlaan marka arrinta markhaatigu waxay u eg tahay inay furfurmayso haddaba arrimaan cusub oo ku soo baxay buugga uu qoray la taliyii hore amniga qaranka maraykanka job bolton muxuu madaxweyne trump ka yidhi waa kan mar kale faysal dari oo ku sugan gobolka minnesota madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa isagu maadaama ay maanta tahay maalinta u horreysa ee buugga la dalban karo in john bolton ujeedadiisu ay tahay in buuggiisa la iibsado waayo sida aynu markiiba dareemayno waxyaabaha hadda buugga ku jira dad badan baa xiiseynaya waxaana laga yaabaa malaayiin ka mida nuqul oo buugga ka mida in la iibiyo isla markiiba marka madaxweynuhu wuxuu leeyahy arrintan anigu weligay kalama hadlin marna igumuusan soo hadal qaadin john bolton arrintuna waa arrin uun ku saabsan sidii uu buuggiisa u iibsan lahaa laakiin arrinta madaxweynuhu hadda arrin muhiima ma ah waxa muhiima in buuggani uu ama arrimaha uu buuggani ku jiraa uu uu uu dhiirigeliyo qaar ka mida jamhuuriyiintu inay ku raacaan xisbiga dimuqraadiga in la dhegaysto markhaatiyaal dheeraada oo uu ku jiro john bolton
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo ay weeliyaan siyaasiyiinta ugu sarreeya israa'iil oo maanta ku dhawaaqaya waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga ee bariga dhexe xilli ay socoto dacwad ka dhan ah madaxweyne trump intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi xasan sandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbar dhigo sanooyinkii hore gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo weli ay jiraan dad soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama waddamada dariska oo aan ku dhiiran karin in ay hantidooda geliyaan soomaaliya oo ay weli jiraan ammaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaasi ay leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed casayr oo duubow loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda university of nairobi gaar ahaana international conflict management xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo weliba maamul wanaagga iyo cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda kemon ee magaalada nairobi oo barta dhaqaalaha waxaan ku bilaabayaa axmed maxamed casayr dhuubo tobankii sane lasoo dhaafay waxaa fursad weyn laga sameeyey arrimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda waxaana shantii sane lasoo dhaafay arkaysaa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyey magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya taasina waxaay u horseeday fursadda ah in dhallinyaro badan oo shaqala-aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqaystaan iyo aqoonta kale ee caadiga ahba ay ka heleen shaqo abuur waxaana taa ku mahadsan ganacsatada soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiraday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalalka shisheeye cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle dhaqaalaha wadanka laba rugni oo muhiim ah markuu leeyahay baa la odhan karaa horey buu u dhaqaaqay labada rugnina waxaa ka weeye in dowladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashale dhaqaalaha iyo amni labadaana fifaalahooda hadda ma muuqdaan waxaa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay iila muuqato kuma aamini karaan hantidooda sababtuna waxaa weeye bulshadii maaha kuwo isu furan maaha kuwo maanta isu caloolfayow maaha kuwo maanta si fiican isu dhexgeli karaa sidaa darteed dhaqaalo badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii uu u shaqayn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamil lahayd runtii aniga waxaan aaminsanahay inkastoo soomaaliya ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka khilaafaadka ah haddana sanadii lasoo dhaafay waxaa la xaliyey arrimo badan oo dhanka dibushiinta oo bulshada laisu soo dhoweeya dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa lahay iyo maamulka kala duwanaanshaha aragtida waa wax loo baahan yahay islamarkaana ah toosin maamuleed laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada soomaaliyeed inay ku dhiiradaan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka soomaaliya sida magaalooyinka muqdisho garawe jowhar baydhabo kismaayo iyo dhuusamareeb taas sababtaa u leh waxa ay tahay dadka waxaa haddii la sameeya dhaqaalo la abuuro waxaa yaraa doono maxaa lahay in laga faa'iidaysto dhallinyarada oo kooxahan kale ee kasoo horjeeda dowladda waxyaabaha ay uga faa'iidaystaan dhallinyaradu waxay tahay inaysanba haysanba fursad shaqo qofka aadanun wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu ku maareeya noloshiisa aas-aasiga walaalkii cabdiraxmaan waxaa leeyahay waxaad egtaa ganacsiga ka jira magaalada muqdisho islamarkaana hadda waxaa jirto in hoteelo goobo kale ganacsi ay jiraan oo dad ajaaniba aad u abuurto shaqo waxaa ka wanaagsan dhallinyarta soomaaliyeed oo shan iyo toddobaatan boqolkiiba ah bulshada ka ah inaad siiso fursad cashuurta dalkaas aad sii laheedna ay qaadato wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya taasoo iyadana laftigeeda dowladdu ay ku fuli doonto adeegyada bulsho ee dowlad looga baahan yahay dad fara badan oo soomaaliya ayaa markii gudaha maalgashiga uu ku sii baahay sida uu casayr sheegayay shaqooyin ka helay kuwii dibadaha maalgeliyana waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn marka haddii waxyaabaha uu sheegaya ay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto oo horumar jiro maxaa dadkii ku kalifaya inay dibadaha maalgeliyaan walaal yaasiin waa mahadsan tahay een, qofka maalgashadahay waxa uu eegayaa fursadda waddanka ka bannaan iyo hantidiisa iyo een, ammaanadiisa Wa- een, waxyaalaha inta badan uu xoogga saarayo kuwaasaa ka mid ah marka waxa weeye ma jirtaa dowladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si eh, dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan Een, iyo een, ma jiraa qorshe een, fog oo een, ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag fara badan waddanka la geliyo marka weli arrintaasi nooma muuqato Een, waxa weeye marka qofka maalgashadahay mar walba hantidiisa waa waxa ugu een, uu ma garanaysaa uu wakhtiga badan gelinayo wuxuu ka fikerayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku habboon tahay oo oo ammaano ku helayo annagu ma diidano in sh- dhallinyarada loo abuuro een, shaqo loo abuuro waa arrin aad u qurux badan oo waddanka qayb ka qaadan karta laakiinse ma jirtaa qorshihii loogu abuuraa oo dowladdu ma la timi een, dib u heshisiin waa tahay ugu dambayntii axmed maxamed casayr dhuubo maxaad xalhaysaa ganacsatada soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan in dowladdu iyo shacabkuba dana ugu jirto inay dhaqaalahooda ay maalgeliyaan daaradhaa dheer oo laga dhisa nairobi oo biri haddii eh, meeshaan wax ka dhacaan aad ka cararayso waxaa kaga habboon daar yar oo aad u qurxoon oo dhaqaale kaa soo galaan oo aad ka dhisato magaalada muqdisho iyo magaalada jowhar iyo garowe taas ayaa kaga habboon maxaad haysaa cabdiraxmaan cabdirasaaq ageelle halka waxaa laga rabaa dadka in loo sameeyo ee dib u heshiisiin in laysu- loo soo celiyo hantiyadii la kala haystay dalka waxaa laga rabaa een, in la abuuro jawi lagu soo dhiiran karo hanti fara badanna la abuuri karo qofkuna maanta markuu een, hanti geliya uusan welwel ka qabi karin een, isla mar ahaantaana kuwa dibadda hadda ku leh maalgashiga waa in loo sameeyaa qorshe ay ku imaan karaan oo ganacsi ku abuuri karaan arrintaana dee dowladda ayaa looga fadhiyaa ad iyo adag yadubaasantii kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed casayr oo dhubow loo yaqaano oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda university of nairobi iyo cabdiraxmaan cabdirasaaq geelle oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigta jaamacadda kimo doodii gaabna intaa inoo joogta intaynu mar kale wadda ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a aad ayuu mahadsan yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodlaasi gaaban haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada idil barkhad iyo heeskeedii ma ku daray jacayl weli
maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco maku diri jacayl weli maku yidhi qof daba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda midare utayo ile talibate midare utayo ile talibate dondonistiisay dadku kumula yaaba dawamiyaad dawamiyaad ka dhigata midare utayo ile talibate midare utayo ile talibate dondonistiisay dadku kugulayaba dawamiyaad dawamiyaad ka dhigata marinta geedka dibna aanad gelino
heeskaasi aynugu luuqeynayso fanaanada idil barkad ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeedu idinka manislaanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo aragay dushuun cadku dushumade ka maqashay mise darinta geedka dibna aanad gelino